Ritter Jr.
habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington waa habeen jimco ah bisha februari ee sanadka ka waa waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee ka iyo aaaka mitrban iyo bogga v o a somalycom idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida ee v o a waxaa ka mid ah madaxweynaha ukrain oo washington kula kulmaya madaxweynaha maraykanka donald trump waxaa kaloon idin haynaa warbixin ku saabsan diyaargarowga bisha ramadaan ee qaybo ka mid ah soomaaliya ramadaan alkariim magacaygu saddexan waa xasan xuseen cali degan degmada xamarweyne ganacsatada ka mid ah qiimaha yacni sanadka hore sanadkan yacni wax badan ay ku kala duwan yihiin sanadkan normally qiimuhu wax kacsan ma jiraan
waxaa kalood maqli doontaan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo ku saabsan tahriibka dhallinyarada iyo doorka ay shaqola'aanta ku leedahay
dhibaatooyinka tahriibka uu leeyahay wax la soo koobi kara maaha magaciisaa ka taqaanaa tahriib waa maxay istilaax kelmaddaas tahriib xaguu ka yimid haraba waa orod waa fagax waa inkaar laakiin hadda wixii burburkan ka bilaawdo mas-uuliyiinta waddanka soo martay iyo maxaa laahay wasaaradaha dadka loo magacaabay horta dad ehel u ah maaha mashaariicdii waxay jeebka u galaysaa shakhsiyaaday u galaysaa
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida boqortooyada sacuudiya carabiya ayaa caawa si rasmi ah ugu dhawaaqday in maalinta sabtida oo berito ah oo taariikhda ay ku beegan tahay kowda bisha maarj ee sanadkan ay tahay maalinta koowaad ee bisha ramadaan kudhawaaqista in ay bilatay bisha ramadaan ayaa ka dambeysay kadib markii lagu guulaystay in la arkay bisha ramadaan taasoo ay dowladda sacuudigana ku xaqiijisay sacuudiga oo ah dal ay ku yaalaan goobaha barakaysan ayaa dunida u soo bandhigay in ay bilatay bisha ramadaan dalal kale oo caalamka ah ayaa iyagana la sheegay inay ku dabafayleen ama laga arkay dalalkooda wasaaradda diinta ee soomaaliya weli kuma dhawaaqin bilashada bisha ramadaan inkastoo ay ku howlan yihiin bal in ay war ka soo saaraan faahfaahinta bilashada ramadaan iyo dalalka shaaciyaba waxaad ku maqli doontaan idaacadaheenna dambe wadaxaajoodyada looga gol leeyahay wejiga labaad ee xabad joojin dhex marta israa'il iyo xamaas ayaa jimcada maanta ka sii socda magaalada qaahira sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan dowladda masar dhexdhexaadiyaasha wadahadallada ee maraykanka qatar iyo masar ayaa rajeynaya inay dadaaladooda kusoo afjaraan dagaalka lix iyo tobanka bilood ka socda gaza ee u dhexeeya israa'il iyo xamaas kaasoo galaaftay nolosha inka badan siddeed iyo afartan kun oo ruux waxay sidoo kale ka wada hadlayaan siyaabaha kor loogu qaadi karo bixinta gargaarka bini'aadanimo ee marinka khaza taasoo qayb ka ah dadaalka lagu yaraynayo dhibaatada bini'aadanimo ee soo gaaraysa dadka iyo taageerada xasiloonida gobolka oo lagu sheegay sida lagu sheegay bayaan ay soo saareen dhexdhexaadiyaasha wejiga labaad ee wadaxaajoodka ayaa lagu wadaa in looga wada hadlo joojinta dagaalka iyo soo celinta dhammaan lahaystayaasha ku haray khaza ee nool iyo in dhammaan ciidamada israa'il laga soo saaro aagga dagaalka wuxuu sidoo kale ku soo aadayaa maalin ka hor markii militariga israa'il uu qirtay inay fashiliyeen inay joojiyaan aanraahdee markii militariga israa'il uu qirtay inay ku fashilmeen joojinta weerarkii xamaas ay ku qaaday israa'il ee lagu dilay in ka badan kun ruux saacado ka hor inta aysan bilaabanin wadahadalka sarkaal ka tirsan milatariga israa'il ayaa sheegay in waddankiisa uusan ka bixi doonin marinka ghaza sida loogu baaqay xabad joojinta diidmadaas oo la sheegay inay adkeyn karto wadaxaajoodka hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan caruurta ee unisef ayaa sheegtay jimcada maanta ah in malaayiin caruur ah ay saamaysay dhimistii gargaarka dibadda ee maraykanka uu sameeyey bishii lasoo dhaafay madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa maalintii ugu horeysay ee xafiiska uu ku soo laabtay bishii hore wuxuu dalbaday in sagaashan maalin la joojiyo dhammaan deeqaha dibadda ee maraykanka uu bixiyo si maamulkiisa loo siiyo waqti uu dib u eegis ugu sameeyo qarashaadka dibadda iyo meelaha ay ku baxaan isagoo isha ku haya barnaamijyada aan la jaan qaadi karin ajandihiisa uu halkudhigga uga dhigay ameerika ayaa iska leh mudnaanta koowaad waaxda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa arbacadii ku dhawaaqday in qadaraasyada gargaarka ee dhowrka sano ah ee la dhimay labaiyo sagaashan boqolkiiba si loo sameeyo ku dhawaaq ku dhowaad lixdan bilyan oo dollar oo kayd ah oo la xiriira horumarinta iyo arrimaha bini'aadanimada dibadda afhayeenka unisef james eldar ayaa magaalada genefa ka sheegay inay soo saareen ogeysiis inay soo gaareen ogeysiisyada lagu joojinayo deeqaha ay heshay unisef taas oo uu sheegay inay aada u saameysay malaayiin caruur ah oo ku nool kalabar dalalka ay ka shaqeeyaan ugu dambeyntiina maxkamad gaar ah oo ku taala dalka guinea ayaa shan sano oo xabsi ah ku xukuntay ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi kadib markii lagu helay dembiyo la xiriira musuq maasuq iyo lunsasho hanti dadweyne ibraahim kasori fofana oo horey u ahaa ra-iisul wasaaraha xukuumaddii madaxweynihii hore ee alfa conde ayaa sidoo kale lagu ganaaxay laba bilyan oo faranka geni ah oo u dhiganta laba boqol iyo soddon kun oo dollar xukunkiisa ayaana looga dhawaaqay khamiistii magaalada conakary ee caasimadda dalkaasi maxkamadda waxay fofana ku heshay inuu luunsaday ilaa shan iyo toban bilyan oo faranka geni ah oo u dhiganta hal dhibic toddoba milyan oo dollar oo ka mid ah dhaqaalaha barnaamijyada daryeelka bulshada ee dowladdii hore kuwaasoo ay ka mid ahaayeen dadaaladii wax looga qabanayay xanuunka covid nneteen wuxuu ka mid yahay mas-uuliyiin badan oo ka tirsanaa xukuumaddii la afgembiye ee konde kuwaasoo ay maxkamadda si gaar ah u dabagelayso tan iyo markii militariga ay xukunka la wareegeen dhegeystayaal warkeennii dunidana waa naga intaa halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa v o a oo idinkaga imaaneysa washington maalinta berito ah ayaa la filayaa inay noqoto bilowga bisha ramadaan waxaa inta badan xiliyadan laga dareemi jiray suuqyada sare ukac dhanka maciishada ah inkastoo sanadkan ay intii hore ka wanaagsan tahay qiimaha maciishada ee meelo ka mid ah soomaaliya warbixin arrinkaas ku saabsan waxaa muqdisho nooga soo dirtay wariyaha v o e da saynab abukar
xilli ay bilatay bisha barakaysan ee ramadaan ayaa bulshada ku nool gobolka banaadir laga dareemayaa u diyaargarow xoogan waxaana suuqyada magaalada muqdisho buux dhaafiyey dad iibsanaya noocyada kala duwan ee maciishada qudaarta iyo cabitaanada ganacsatada iyo shacabka dukaamaysanaya ayaa sheegay in xilligan uusan jirin isbeddel xoogan oo ku yimid dhinacyada qudaarta iyo raashinka xasan xuseen cali waxa uu ka mid yahay ganacsatada baqaarada maciishada ku leh suuqa degmada xamarweyne waxaana uu ka warbixinayaa qiimaha raashinka quutul duruuriga xilligan ramadaanul kariim magacaygu saddexan waa xasan xuseen cali degan degmada xamarweyne ganacsatada ka mid ah qiimaha yacni sanadka hore sanadkan yacni wax badan ay ku kala duwan yihiin sanadkan normally qiimuhu wax kacsan ma jiraan loorka bariiska qiimihiisa wuxuu marayaa mid waa labaatan iyo afar haafkii kontonka kiilona wuxuu marayaa afartan iyo sideed midna waa konton midna waa konton iyo labo hadba qofka tabartiisa sida uu gado karo burka sidiisa asagana waa labaatan sagaal labaatan iyo sideed timirta sidoo kale waa sideed iyo toban sokortoo kale waa soddon iyo lix udhexeysa saliidana waa soddon iyo kow qiimaha maciishada caadiligada suuqa normali waxa iska bedela ma jiraan qudaarta ayaa ka mid ah waxyaabaha aadka loo isticmaalo bisha ramadaan inkastoo qiimo ahaan ay sanadkan ka hooseyso kii hore sida uu sheegay maxamed ciise maxamed oo ka tirsan ganacsatada suuqa qudaarta xamarweyne magacayga waxaa la yidhahaa maxamed ciise muuse maxamed oo ka mid ah een, ganacsatada suuq khudaarta ee xamarweyne Een, maasha allah markaan ka faaloodo ramadaanka kariim kii hore iyo kan yacni haddii isbarbar dhigo waxaan u malayaa inay tahay tan yacni barwaaqo tii aad ugu weyneyd ah bi'ay sabab qarihiyaa iska soo go'aya yaala cimbihiyaa iska soo go'aya yaala wax kala go'on oo yacni maanta olotoway ama beerta waa baaqat la leeyahay ma jiraan babaayiga waa yaal oo laba doolar hal doolar hal ibaraa la gadaa oo qumbihiya iska yaala oo maangiya yaala batiiqiyaan haynaa zaytuunka waa haynaa kolayba wax naga maqan oo maanta si ilaahay abuurta ma jiraan bash bash waaye ramalaankan sidaan u jeedo iyo siday tahay een halana gaarsiiyo waxaanoo dhiman hal maalmood maanta waa maalin jimca ah. hadduu ilaahay yidhaha bir sabdi waxaan rajaynaynaa in ramalaan kariimka in- inay noo dhalato een maasha allah hadday dhalatana waxaad u soo diyaar garoodaan babaayiyo raqiisa cambiyo raqiisa khariyo raqiisa wax waliba oo macaamil sheegta oo dhinaca khudaarta ah balbal waay waa idin haynaa ramalaan kariim soo dhowaada maasha allah haddaba ma jiraa farqi u dhexeeya qiimaha lagu kala iibinayo khudaarta noocyadeeda kala duwan bishan ramadaan iyo kii ka horreeyey waa kan mar kale maxamed ciise maxamed oo arrintaasi sharaxaya Een, kii hore waxaa cambiyaa go'ay khareen waa sii yaraa laakiin maanta waxaan rajaynaa cambi iyo qariibo inuu yacni ilaahay inuu noo soo zaa'idiye noo soo badiyey een maasha allah ilaahayna gaarsiiyo wax caafimaad aan ku cunno ismu khudaar ninka laga soo doono haya ani ah waxaan hayaa saytuuno waxaan hayaa cambo waxaan hayaa batiiq waxaan hayaa qare waxaan hayaa isbandhees wax loo soo baado oo shiidataa la yidhaahdo xaggeeda ee maasha allah wax iga maqan male hadduu ilaahay yidhaahdo qaar ka mid ah dadka u diyaar garoobaya bisha barakaysan ee ramadaan kuwaas oo aan la kulmay iyaga oo ka adeeganaya suuqa xamarweyne waxaana ay isbarbardhig kooban ku sameeyeen qiimaha maciishada iyo qudaarta soonkii hore iyo midka maanta curtay magacayga waa yuusuf cumar maxamed oo ku magaca dheer macalin gaduudow oo ku sugan suuqa xamarweyne oo ramadaanka kariimka aan u adeeganayo dartii ramadaanul kariim is waxa waaye waa mid aad iyo aad u barakaysan qof walibana mataqaanaa waajib ku ah inuu soomo maxaa yeelay waa soon oo barakaysan caafimaadna leh marka waana ku faraxsannahay ramadaankani kii ka horeey iyo ramadaankan ramadaankan ayaa macaashadiisa raqiis ah oona wanaagsan oona barakaysan marka alxamdulilaahi rabbilcaalamiin anigoo ah cadey abuukar maxamed maasha allah ramadaan kariim ramadaankan aad uu u fiican yahay maciishaduna noo degan tahay annagoo joogo suuqa xmarweyne oo ka adeeganayo maasha allah waan ku faraxsannahay ramadaan khayr allah naaga dhigo maasha allah walaa wuu fiican yahay boqol boqol waa maanta bariisaan iibsaday iyo bur iyo saliid iyo sokor iyo baastaa iibsaday maasha allah waan ku faraxsannahay waan ku nabad qabnaa si kastoo ay ahaato marka laga soo tago dadka dukaamaysanaya waxaa sidoo kale jira barakacayaal tiro badan oo dhooban duleedka iyo gudaha magaalada muqdisho kuwaas oo aan haysan wax ay kaga gudbaan bisha soonqaad una baahan gargaar afurin ah saynab abuukar v o a muqdisho
isla wararka ku saabsan diyaargarowga ramadaanka ee qeybo ka mida soomaaliya ayaan ku jirnaayey suuqyada magaalada magaalada ganacsiga puntland ee boosaaso waxaa toddobaadihii u dambeeyey ka socday dukeymaysi xoogan oo ay bulshada deegaanka ugu diyaargaroobayaan bisha ramadaan ciriiri iyo saxmad ayaa ka muuqda waddooyinka ay dadka u maraan suuqa faahfaahinta war ku saabsan diyaargarowga ramadaanka ee boosaaso waxaa noo soo dirtay faadimo yaasiin jaamac suuqyada magaalada ganacsiga boosaaso ee lagu iibiyo badeecadaha kala gedisan sida raashinka khudaarta iyo alaabooyinka kale ee muhiimka u ah in dadku ay isticmaalaan bisha rabadaan waxaa ka muuqda toddobaadyadii u dambeeyey dhaqdhaqaaq ganacsi oo xoogan waxaana ganacsatada iyo dadka deegaankuba ay v o a u sheegeen in bisha ramadaan ay ku soo aaday xilli uusan jirin sicir barar iyo bilihii qabowga oo dadku ay badi ku sugan yihiin gudaha magaalada boosaaso ganacsade xuseen axmed cali oo ka mid a ganacsatada suuqa boosaaso ayaa inoo sharaxaya sida dadku ay ugu diyaargaroobayaan bisha ramadaan iyo fursadaha ganacsi ee ay ganacsatadu sanadka heleen Ee, ganacsigan aad buu u fiican yahay dadkuna si aaday ugu diyaargaroobayaan ganacsiga oo waxaad dareemaysaa in isbedel dhaqaale jiro oo wadankii macnaha gaar ahaan magaalada boosaaso oo hadeer xarun u noqotay inuu madaxweynuhu yimaado oo saldhig u noqotay xildhibaanadii saraakiishii cid walba ay joogto ee dhaqaalo badan uu ku baxo marka aad baa dhaqdhaqaaq u fiican yahay alxamdulilah ilahi mahadiis bal ka waran Waxaa dhinaca kaloo iibka jir- sidee wax laydinka iibsadaayo xiliyada shaqada oo kale markaad eegto wallahi horta ganacsigii boosas aad buu isu bedelay sanadkan waxyaaba badan baa isdhiirsaday waxaa kamid ah oo kale dagaalkii ka dhacay hadda sanaag oo meesha la dhahay magaalada ceerigaabo dad badan ba oo matalan ganacsato waaweyn ahaa meesha kasoo guuray reero badan baa kasoo guuray dad badan oo deganaa kasoo guuray oo waxay usoo guuray magaalada boosaaso ganacsigay ka furteen dhaqaalihiina aad buu isugu bedelay ha macnaha hadduuna jirin dhaqaale jirin waxba diyaargarow ma jiro laakiin dhaqaale hadduu jiro diyaargarow baa jiraya oo dadka waxbay lacag bay bixinayaan hadduu dakhli soo gelayo lacag bay bixinayaan marka kolleyba hadeer waagii hore iscabashooyin baa jiri jiray laakiin hadeer waxaad dareemaysaa in dadkii maasha allah aad isbedel u jiro qaar ka mida qoysaska wax ka iibsanaya suuqyada kala gedisan ee magaalada boosaaso iyo haweenka ku ganacsada suuqa boosaaso ayaa ka waramaya dareenkooda ku aadan u diyaargarowga bisha ramadaan magacay waa maryan axmed muuse aad baan ugu faraxsanahay maadaama ay beri kow noo noqonayso bisha barakeysan ee rabadaan aad buu ugu duwan yahay rabadaankan rabanaado ee rabadaanadii hore ee maadaama uu kusoo beegmay xilli qaboobe ah xilli muxuu ahaayeeto adeegii iyo qudaartii iyo wax walba awal xagaagii lala- muxuu ahaayeeto la waayi jiray hadda ay available ku yihiin suuqii dhinaca qiimaha ka war Een, suuqa dhin- dhankiisa marka la fiiriyo een, aad buu u buuxaa aad buu ciriiri u yahay Ee, halka waxaa ka garanaysaa kaanama inuu muxuu ahaye to waqtigii ciidda la joogo oo kale Een, dad badan baa isugu yimaada suuqa ganacsatada laftirkooda faa'iido badan ba u tahay xataa dhanka lacagaha markii la fiiriyo iyo qiimaha aad naguma kululayn sanadkan magacaygu waa farxiye xaaji waxaan ka mid ahay ganacsatada suuqa qudaarta waxaan gadaa qudaarta yaanyada baradhada basasha cagaarka basbaaska waxaan iibiyaa raashinka dalkeena oo dabeeciga ah sida sareenka haruurka boorashka maasha allah sanadka sida loo adeegtay si kayr alcaadiya weeye maasha allah wadanku isagoo dagaal iyo yani ku- ku jira dhibaato waxa weeye sida loo adeegtay lagama sheekayn karo kal horeeto oo dee wadanku iska xasiloonaa sida loo adeegtay sida sanadka loo adeegtay waa laba aan shaqo isku lahayn marka maasha allah waxaan leenahay barwaaqadeena allaha inoo siyaadiyo magacayga waa faadimo cali maxamuud waxaan ka mid ahay ganacsatada suuqa magaalada boosaaso si weyn baa loogu diyaar garoobay bisha ramadaan Eh, waxaa moodaa soonkii hore soonkan inuu ka een, adeegashada iyo dhinaca suuqa si wax loo kala iibsanayo unuga fiican yahay haddaan masuuqleyn labaatanka bisha ma laga soo bilaabo ilaa maantada waa helin adeegi ha shacabka si shilqaama u gaarsiinaya furimaha hore sugajiida hore oo ciidamadu ay ku sugan yihiin gogashii si fashaantii xasiiliyadii oo iyaguna qaab si taakula ah oo loo iibinayo oo aada iyo aada alxamdulilah rabbilcaalamiin oo een aniga waxaa la dhahaa caasho maxaad muuse een suuqa ganacsiga qudaartan ku jira een iibka iyo biicna waa maasha allah ee bisha ramadaan oo madaxaynu kusoo haysa biiceedii waxbaa la gadanaya waa maasha allah way fiican tahay een dhinaca maamulka iyo dowladda laga looga adeeganaya dhinaca gobolada looga adeegaya dhinaca magaalada adeeganaysa maasha alla weeye waxaa deer isbedelay oo biici siyaadana ma jirto biici caadigu u soconaya suuqa nabadgelyaa ka muuqata waa maasha alla tabaaraka haddaad aniga intaa i weydiisay bisha ramadaan ayaa sanadkan waxa ay ku soo aaday iyadoo dagaallo howlgallo iyo abaabullo ay ka socdaan buuraha calmiskaad ee gobolka bari puntland dad badan oo horay u deganaan jiray magaalooyinka puntland qaar ka mid ah ayaa fariisimo ka samaystay boosaaso si ay u garab istaagaan howlgalka ay puntland ugu magac dartay hilaac ee lagula dagaalamayo daacish sidoo kale madaxweynaha puntland golihiisa xukuumadda golaha baarlamanka puntland ayaa bilihii u dambeeyey ku sugnaa magaalada boosaaso waana arrimaha ay ganacsatadu u arkaan in suuqyada laga dareemo dukaamaysi xoogan faadime yaasin jaamac v o a boosaaso
haddana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aan caawa ku eegayno tahriibka dhallinyarada iyo doorka ay shaqola'aanta ku leedahay waxaa baydhabo noogu soo diyaariyey soona jeedinaya waryaha v o eda mukhtaar maxamed catoosh
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo maanta idinkaga imaanaya magaalada baydhabo toddobaadkan barnaamijka waxaan ku falanqaynaynaa taariibka dhallinyarada oo muddooyinkii ugu dambeeyey kusoo badanayay deegaanada koonfur galbeed dhallinyaro fara badan ayaa laga soo qabtay iyagoo tahriibaya degmooyinka bardaale luuq iyo beled xaawo kuwaasi oo u socday dalka liibiya si ay uga sii tahriibaan qaar kale oo aan lasoo qaban dhallinyarada ayaa markii ay gaareen dalka liibiya waxay la kulmeen tacdiyo iyo jirdil iyadoo waalidiintana laga dalbaday lacago fara badan oo u dhexeeya shan iyo toban ilaa labaatan iyo shan kun oo doolarka maraykanka haddaba barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaan uga hadlaynaa sababta qulqulka dhallinyarada tahriibka sida looga hortegi karo iyo fursadaha shaqo oo dhallinyaradu ay helaan waxaa marti igu ah oo igala qaybgalaya khadka teleefoonkana ku jira idris cabdi dhakhtar oo ka mid ah baarlamaankii sagaalaad ee dalka brofeysar maxamed sheekh cali xayow oo ah la taliyaha madaxweynaha koonfur galbeed arrimaha warbaahinta iyo fawzi cabdinuur oo ka mid ah aqoon-yahanada koonfur galbeed su-aasha ugu horreysay aan weydiiyey ayaa ahayd dhibaatada tahriibka iyo shaqo la-aanta soo wajahday dhallinyarada waxaa hadalka ku horumaray idris cabdi dhakhtar runtii horta waxa waaye dadka ugu badan horta koonfurta u badan soomaaliya guud ahaan ama soomaaliya guud ahaan meel walbaba waa ka tahriibaan ama waqooyi galbeed ha ahaato ama gobolada dhexe ha ahaato ama goboladan koonfurada ahaato saa ka warqabtid dhalinyarada waxa waaye ilaa waxbarasho heer jaamacadeed waalidkooda lacag kasoo bixin jiray wadanka waxaa jiro oo soddon iyo lixdan sano anaga waxaan experience aan meel walba aan tagno waxaan aragnaa runtii waxyaalo runtii abuuri kara inay dhalinyarada tahriibaan sababtuna waxa waaye waa la socotaa wadanka soddon iyo labadan soddon iyo lixdan sano hadda lasoo dhaafay dowladdii dhexe waxay ka dambeeyey waagii dowladda dhexe qofka hadduu ilaa dugsi sare ilaa jaamacadu ka baxa dugsi hoose dugsi sare jaamacadu ka baxo horaa shaqo laga siin jiray dowladda markaas waxay dowlad wax qorshaysan laakiin hadda wixii burburkan ka bilowdo mas-uuliyiinta wadanka soo martay iyo maxaa lahay wasaaradaha dadka loo magacaabay horta dahal dad ehel u ah maaha mashaariicdii waxay jaabka u galaysaa shaksiyaad ay u galaysaa marka bulshadii ma gelayso dhalinyaradii haddii jaamacada ay kasoo baxdo mashaariicdii oo u n u n kana dabagal ma sameeya sidiisaba iyo world bank iyo faw ha ahaadaan ha- iyo dowladda xataa inay mashaariicdaas meeshay tegayso inay dabagal ku sameysaa fiican oo runtii loo xilsaaro guddi wada dhafax oo ka kala socda haydaha iyo loo sameeyo marka dhibaatooyinka jira corruptionkaas musuq maasuqaas oo ay sameynayaan mas-uuliyiinta qaarkood oo wasaaradaha oo ay sameynayaan oo aan mas-uuliyiinta sare aan lala xisaabtamaynin oo runtii qaladaadkaas jira kaas waay oo dhalinyarada ay ku kaliftay qof oo oo sideed iyo toban sano wax soo baranaya ilaa heer jaamacado waalidkii waxbarashada lacag ka soo bixinayo ma hor fadhin karo waalidkii inuu ka ka tagay waayo wuxuu leeyahay waalidkaaga baa mar walba waxa weydiin kartaa wadankiina musuq maasuqaasaa aa ku ha waa tahay in barasur xayow saameynta tahriibka dhallinyarada bismi illaahi araxmaan araxiim dhibaatooyinka tahriibka uu leeyahay wax lasoo koobi karo maaha magaciisaa ka taqaanaa tahriib waa maxay istilaax kelmadaas tahriib xaguu ka yimid haraba waa orod waa fagax waa inkaar marka horta magaciisu wata tahriib waa dad aan nabadgelyo haysan dad aan xasilooni haysan dad aan meel ay mustaqiim ahayn dad aan kalsooni qabin dad aan nabadgelyo qabin dad wada maraya dad bahalka iyo muxuu ahaa halaqa iyo jinniga iyo muxuu ahaa libaaxa iyo dhurwaaga iyo wax kasta halis u ah marka tahriibku magaciisu wataa waa meel inkaari ka dhacday waa dhibaato asalkeed oo lisu keenay waxa weeye hubanti ka tag hubanti la-aan aad waxa weeye nolol ka tag nolol aan la hubin iyo meel loo jeeda aan la ogeyn aad marka waa waa biimo waa dhimasho geed dheer intas fuushid ama toddoba daba korkooda nin ka booday oo nolo haddaan noolaado iyo haddaan dhintaba isku kay mid weeye yiri waaye oo bad maraya oo beri maraya oo dhul muxuu ahaa jaziire aho balaayo aho maraya oo dhibaato kasta maraya marka tahriib meelba faa'iido kuma leh waan kusoo labanaynaa brofesor xayow n waxaan siinayaa fawzi saameynta tahriibka dhallinyarada tahriib waxa caaso weyn oo dhibaato weyn u geysatay hebel soomaaliyeed oo dhan gaar ahaan kuwa ku dhaqan koonfur galbeed waxayna sababtaa inta badanba keentaa halid geliyaan halid geliyaan naftooda iyadoo rajo ka raadinaya nolol fiican oo mid ay haystaan mid ka fiican inay helaan taas ayaa ugu weyn waxa sababana waxa ugu weyn waxay noqon kartaa halis ay geliyaan naftooda marka guud ahaan tahriibka waxa waa arrin sidaan hadda ka dhawaajiyey yani arrin aada iyo aada halisteeda ula aafo ka mid ah aafooyinka ugu waaweyn oo oo deegaanadan iyo deegaanada soomaaliyeed lahayd waa tahay waa mahadsantahay fawzi idriis cabdidakhtar maxay tahay sababaha dhalinyarada xilligan ay u tahriibayaan waa shaqa la-aanta wadankii jirto wax haba yaraata shaqa abuura wixii shaqa abuurka loogu soo talagalay wixii shaq shaqsi in laba qof aa qaata markaan dabagal ayadoon la sameynin corruptionkaas aan lala dagaalmin dadkaas hantida masaakiinta dhacaya aan lasoo qaban marka waxaa la rabaa dadka mas-uuliyiinta sare inay la xisaabtamaan wasaaradaha wasiirka ay u dhiibayaan hataa wasiirka waa inuu ehel u ahaada waa inuu ahaada nin daacada waa inuu ahaada wi- nin alla ka cabsanaan laakiin wiil yar ama nin yaroo hadda oo oo ah haba yaraatee aqoon lehena xilka haddaa u dhiibtay wuxuu heshiis la gelayaa tuugadii caadaysatay oo so- soddon iyo lixdan sane dhacaysay hantida oo oo- oo hay-adaha samafalka brofesor hayow shaqalaanta dhalinyarada haysata sabab ma u tahay tahriibka horta qoys baan ka soo qaadaynaa qoys kasta oo ama aabbo kasta iyo hooyo iyo aabbo cunugooda markay markuu dhashay toddoba jir markuu gaaray dugsi qur-aan geeyey ku xifdiyey kadib ma- malcamado kala geeyey daraasaad cilmi ah geeyey eh, maadi iyo diiniba ka dhisay aadaab iyo tarbiyana siiyey waxaa weeye cunugaas ma tahriibo cunugaas dulli ma aado cunugaas tahriibka meeshu ka imaanaya meesha ugu horeysa waa dayaca waalidka korriimada iyo tarbiyeynta iyo tacliinta saddexdaas markii laga hadlayo ayuu cunuga wuxuu aadayaa qoyskiisii iyo ciddiisii iyo dalkiisii iyo magaaladiisii inuu ka cararo oo meel uusan hubin inuu aado waxaa keenaya awal waxaa u ah waalidka xaggiisa iyo qoyska tarbiyada ka xun ama cunuga waa la dayacay faraha laga qaaday eh, lama habaynin lama soo dhisin biiskiisa hore aadaab iyo tarbiye iyo tacliin laguma soo dhisin dhibaatada ugu daran qoysku ka imaanaya waalidkuuna ka imaanaya boqolkiiba sagaashan fawzi shaqalaanta dhalinyarada sabab ma u noqon kartaa tahriibka dhalinyarada walaahi oo sababo badanaa jira laakiin waxaan kusoo koobi karaa ilaa iyo saddex afar eh, qodob sababta ugu horeysa waxa waaye eh, shaqo la-aan xitaa kuwa jaamacadaha dhameeyey waxay la kulmaan eh, shaqo la-aan ama mushaahar aada u hooseeya tan xigta waxaa waaye fursado la-aan oo waxay dareemaan in aqoontooda aan laga faa'iidaysan taasoo keenaysa inaan dalal inay inay dalal kale raadsadaan oo aqoontooda maarkana meelahaas ay maarka dadka kale u faa'iideeyaan rajada nololeed oo aada u liidasana waxay aaminsan yihiin inay fursado fiican ka heli karaan dibadaha oo runtii eh, aqoontooda iyo kartidooda aan waddanka gudihiisa lagu qiimeynin sababahaas ayaa maaragtay eh, dhalinyarta wax bartay maarkano ay dibadahaas ugu aadaan waa mahadsantahay fawzi idriis cabdidakhtar fursadaha shaqo oo ay dhalinyarada helaan intay gaarsiisan tahay two percentage hataa markaa marka waxaad dareemaysaa magaalada hadda markaad soo baxdo meel walba oo baararka iyo la fadhiisanayo dhalinyarada galabtii subixii waxaa arkaysaa waxaa dhalinyarada waxay isku mashquulinaya hadda bahal dhaadhuu la dhahay cayaar iyo meelahaas ay iska fadhiyaan waa iska wada baagamundo dad badan annaga hadda xafiisyaal noo furan dad badan oo shaqo la-aan ah aan noo imaanayo oo runtii aan u hagaajinayno maxaa la dhahay meeshay jidkay shaqada ku heli lahaayeen markaan waxaad dareemaysaa hadda dadka badan ama dhalinyarada qof waxaa arkaysaa ga- d- jaamacad ka baxay professionkiisa aan ku shaqaynayn oo runtii timo timo jaraya arkaysaa waxaa arkaysaa oo oo holo oo maxaa la dhahay magaalada dhexdeeda biis intuu furtay oo alaab yar yar iska gadgadaayo waxa waaye waa aaday u yar tahay helitaanka shaqada sababaha kalifina waxa waaye waa waddankan waa in lala dagaalamaa musuq maasuqa corruptionka dhaca hantida dowladda la dhacayo ee hantida samafalka la dhacayo ayadoon taas guddi wadajir ah loo sameyn sharciyo aan laga soo saarin haba yaraatee waddankan waxa waaye dhalinyarada tahriibkooda ma istaagaan runtii waxa waaye waalidka inay hor joogaan ay diidiyihiin oo nin wax ku soo baray oo waalidkii maxaa la dhahay sideed iyo toban sana labaatan sana wax ku baraya haddana afarkiis wuxuu leeyahay nin orod meeshaa tegi karta tag tahriibka waxa ku kalifaya waa waxyaalahaas hataa dhalinyarada shaqada in loo abuuro waa oo oo oo maxaa la dhahay mashaariic income generation activity la sameeyo oo dadka la dhexgalo ma arkaysa mas-uuliyiin dad dhexgalaya oo baahidooda xataa problemkooda waxaa waaye dadka inta lasu keeno maxaa problemoo jiri Eh, see loo xallin karaa solution in la raadiyo waxyaalihii dad- in dadkii solutionkaas la raadin lahaa hawsha iska lahaa ayagaa hor seedaya ee corruptionka waa mahadsantahay idriis brofesor hayow dhalinyarada fursado shaqo ma helaan
koonfur galbeed dhalinyarada waxa shaqada hela oo fursadaha helaba waaba dhalinyaro sideedaba soomaaliya waa og tahay celiska averageka boqolkiiba toddobaatan iyo wax la jiraan waa dhalinyaraa la yidhi fursadaha hadda dowladda koonfur galbeed oo kale barnaamijyada yimaada dhammaantood waxay ugu faa'iideysaa waxaa tus dowladda waxaa loogu faa'iideeyaa dhalinyarada wax baratay tusaalaan ku siinaya meesha aad kaga qaadan kartid dowladda koonfur galbeed hataa dow xildhibaanadii lasoo dhisaayey iyo shaqaa wasiirada la dhisaayo iyo dhammaan shaqada oo dhan waa aragtay dhalinyaro waay hal qof toddobaatan iyo toddoba xildhibaan waxaan shan iyo lix dhamayn baa oday kaa inta kale dhalinyaro oo loogu faa'iideeyey inay dhalinyaradaas fursadaha waxbartay loogu faa'iiday inay shaqooyinka iyo xukuuma dowladnimada iyo xildhibaannimada meel kastaba ayagaaba la siiyaaba waaba loogu faa'iideeya waxa waxaas ku riixaaya oo tahriibka ku riixaaya boqolkiiba toddobaatan horta waa tarbiya xumo iimaan la-aan iyo dad aan familigooda muxuu ah ku kalsoonayn ama aan lahayn tusaale haddii la dhihi lahaa waxaa loo cararayaa gaajaa loo dhimanaya oo loo cararaya gaajo looma cararayo loomana dhimanayo waa la degan yahay dadka muxuuha idbiska ah oo meelaha kale ka yimid oo qaxootiyada shabaabka ka soo cararay waa aragtaa ilaa hal milyan oo qof ayaa waxa ay ku nool yihiin oo qaxooti ah ayaa baydhabo loo loo sameeyey dadkii hataa soo barakacay ilmahoodii waxbarasho ay heli karaan hay-adaha gacanta ku haya dowladda amnigooda ka warqabta fawzi sababta qulqulka dhalinyarada tahriibka ma la dhihi karaa waa shaqo la-aanta dhalinyarada haysata sababaha ugu waaweyn oo oo runtii qulqulka tahriibka sabab u noqon karto waaye mid waa eex iyo musuq maasuq waxaa jira nidaam aan cadaalad ahayn oo qabiil iyo xiriir lagu helo shaqooyinka teeda kale dhalinyaradu waxay niyad jabaan markay arkaan inaysan heli karin fursad lamid ah kuwa keyrkooda helay teeda kale haddii nidaamka shaqaalaysiinta la hagaajiyana oo loo maro karti iyo xirfad waxaa yaraan laheyd tahriibka ayaa yaraan laheyd marka run ahaantiiba waxa waaye runtii waxaa niyad jab ku abuuraysa dhalinyarta qaabka shaqaalaysiinta guud ahaanba waddanka guud ahaanba maaragtay looga shaqaalaysiiyo taasoo ku salaysan sidaan hore usoo sheegay eex iyo qabiil iyo musuq maasuq idris cabdidakhtar haddii shaqo abuur loo sameeyo dhalinyarada ma laga hakin karaa tahriibka waa arkayaabe maalin walba qofka tahriibay liibiya dhibaatooyinka uu marayo maxaa la dhahay saxarahaas ay marayaan dhibaatooyinkaas dhan waa la socda waxa waaye dadki waa soo noqon lahaayeen xataa dadkii oo aad oo tahriibay oo marke dibadda dadka jooga dhibaatooyinka lagu hayo waa shaqooyinka ay gacanta ku hayaan waa maxaa la dhahay waa waa waa dareemaysaa inay yihiin shaqo oo runtii aysan u qalmin dhalinyarada jaamacadaha ka soo baxay markaan waxyaalo badan aa jiro oo runtii la rabo in laga fikiro oo la sameeyo si wada jirna loola dagaalamo waa musuq maasuq dowladdii dhexe waxa waaye siyaad bare koob iyo labaatankii sane ay xukumaysa boqol kun ninkii dhaca waxa waaye dil toogasho ku xukumay waa nin dictator ahaa laakiin cabsi ay ka cabsadeen hadalkaas daraaddiis dad badan oo arrintaas lagu fuliy daraaddeed dadkii corruptionka waa ka istaageen dhalinyaro cid u maqan ilaa ay hadda male waa inay heshaa hoggaan daacad ah oo runtii la dagaalamayo musuq maasuq profesor xayi waad maqlaysaa haddii shaqo abuur loo sameeyo dhalinyarada waa laga hakin karaa tahriibka marka kaalinta maamulka ee ku aadan xakameynta tahriibka kaalinta maamulka waxaa weeye dhalinyarada horta in la wacyigeliyo marka hore la wacyigeliyo la yidhahdo waxaad yeelaysaan waddankiina aamina shaqana waa helaysaan nabadiina gala jaamacadda sooma dhamaynin ha bila kuu dhiman laba kuu dhiman dhamayso waxaaga markaa dhamaysatid shaqada dowladdu waad aragtaan fursadii soo baxa soo raadso waa lagu siinayaa in la yidhahdo ilmaha oo loo sheego oo la yidhahdo tahriibkan macnihiisu waa sidaan haddaad baxdid muhallig baa tahay naftaadaad didisay aad dishay walaa talqu biaydikum ila tahaluka tahaluka naftaada ha ku tuurin joog in la yidhahdo waalidiinta ay wacyigeliyaan culimada masaajidda lagu wacyigeliyo dowladdu ay wacyigeliso meel kasta in laga awalan waxaa ah wacyigelin midda kale cilmihii wacyigelinta maqli waaya ee baxa oo laga noogo in lasoo qabto oo ayagana la xiro dhaqan celin loo sameeyo sida dhaqan celin kuwa shabaabka ka yimaado loogu sameeyo tahriibka waa dilaa ka daran muxuu ahaa muxuu aha shabaabka lamid oo dilaa ah waayo tahriibku maxaa yeelay dad ilmihii baabi'inaya saxaruhu ku dhammaynaya doom doomuhu ku dhammaynaya baduhu ku dhammaynaya gaaju ku dhammaynaya xabsiyadu ku dhammaynaya waxaad arkaysaa waalid cunugiisa inta lasoo duubo oo isagoo oo figaysan oo la garaacaya lasoo duubaya habartii dhashay oo masaakina guri yar ku jirto yaanyo gadanaysa loo soo loo diraya gurigay gedaysaa waa u diraysaa meel uu ku tegi maayo wax uu ku heli maayo lacagtiina waa loo diray habartiina cillay fadhida hadhowna banaanadaas markuu tago yurub hadduu tago xataa shilin uu helaya male dheguhu duranaya waxaad maqlaysaa waa naagoobay jiniyuu ka baxay waxaan micno lahayn cartooy iyo sarajaan buu noqdaad maqlaysaa marka marnaba taariifku faa'iida ma lahan haye fawzi cabdinuur
wallaahi runtii in eh, ka dowlad goboleed iyo guud ahaan soomaalida in nidaamka shaqaalaysiinta la hagaajiyo oo runtii nidaam eh, degsanoo eh, ka dheehan musuq maasuqi ah eh, qabiil ee lagu shaqaalaysiiyo dhalinyarta siday fursadahooda maaragtay uga faa'iidaystaan runtiina way ku qancayaan haddii fursadaha eh, dadka dhanba ay u saman yihiin way ku qancayaan inay waddankooda sii joogaan waayo fursad fursada xigta runtii waxay heli karaan inay maarkino eh, eh, ay kaga faa'iidaystaan laakiin haddii nidaamkaasba uu- eh, uusan hagaagsaneyn runtii waxaa raja xumo ku dhalinaysa dhalinyarta inay sii joogaan oo maaragtay waddanka ay sugaan fursadahooda in ilaa ay ka imaanayso marka waxay raadsadaan markaas oo tahriib iyo inay dibadahaas ka shaqaystaan ay raadsadaan marka waxaan ku boorin lahaa maamul goboleedka iyo iyo federaalka guud ahaanba in nidaamka shaqaalaysiinta la hagaajiyo oo laga dhiga mid aada u adag oo runtii shaqaalaysiinta nin kasta doorka uu leeyahay positionka uu markaas ee, ee, ee, la raadinayo mid isu eg inay yihiin oo markino dad xirfad leh oo meeshii ku habbooneedna maarta laga shaqaalaysiiya ay noqdaan idris cabdidakhtar dhalinyarada maxay khatarta tahriibka ugu bareerayaan iyadoo la arkayo dhibaatooyinka tahriibka u والله waxa qatarta inta taala ka daran markii haddii aad subaxi aad soo kacdid ciddii adiga aad wax usoo baratay haba yaraatee aysan lahayn maalin maxaa lalahay aysan heli karin cuntada daruuriga ah runta qofkii wuxuu ka doorbidayaa inuu meel fog iska siiyahay marka waxaa loo baahan yahay dhalinyarada dad waxaa jira haddana oo oo oo runtii aad arkaysid ganacsato ah oo oo oo dhii dhiiqaalata ah oo runtii oo oo oo dhalinyarada aruurinayo oo u sheegaya wax aan jirin maxaa lalahay lacaga ka aruursanayo oo xataa maxaa lalahay tahriibka u fududaynaya say ku aadi lahaayeen kuwaasna waa dhiig mirato in lagala dagaalamo waayo meel walba xafiis ay ku leeyihiin dowlada soomaaliya waa dadka barnaamijkaas oo oo human traffic sameynaya oo dadka maxaa lalahay aruursanaya dhalinyarada ay leeyihiin warniyahow tahriibaa kuu fiican anaa kuu fududaynayno So- south africaad maraysaa mozambiqaad maraysaa intaad ka baxaysaa dad ka shaqaynaya jiro dadkaas in lala dagaalamo waayo ayaga naftirkooda waa cadowgi labaad oo runtii fududaynayo howlahaas
waa mahadsantahay idriis brofesor xayow maamulka koonfur galbeed shaqooyinka si cadaalada in lagu bixiyo ma samayn karaa waa xaqiijin karaa haragga markii saca inuu diida rabo meesha urur ka ursada dadka aan muxuu ahaa maamulka iyo dowladnimada aan la dhacsanayn oon ogolayn baaba do- tahriibku waxay u dhigayaan dadka tahriibaya dowladday wax waa been iyo barabagaan iyo waxaan abuurnayn wey maxaa weeye dowladda koonfur galbeed waxay wax ku bixisaa marka koowaad hadafka iyo aragtideeda guudba waxaa waaye eh, ninka wax ba- bartay shaqada ninka ku habboon in la siiyo shaqada ninka ku habboon in la siiyo waa dhici kartaa bini aadan baa leeyahay dowladda fa- faraacinteedu waa badan tahay dowladda laamaheedu waa badan yihiin xoogaa ma iska dhici kartaa adduunyaa la joogaa in la yidhahdo in adeerow meel min lagu tago boqolkiiba waa dhici kartaa soomaaliya oo dhan bay ka dhacaysaa federaalkay ka dhacaysaa meel kastay ka dhacaysaa waa boqolkiiba hal laakiin hadafka dowladda iyo siyaasadda madaxweynaha dowladda koonfur galbeed cabdicasiis laftagare ma aha in eh, ina adeersi iyo xaqli lagu dhiso waa yaa yaa mudan baa lagu dhisaa waa tahay n fawzi ma tahay dhalinyarada in la wacyigeliyo si ay uga baaqsadaan tahriibka waa muhiim wacyigelinta waxbarasho waa hab wax ku ool ah oo dhalinyarada loogu sheego hel- halista tahriibka waxayna noqon kartaa eh, barnaamijyo waxbarasho oo lagu daro iskuullada iyo jaamacada lagana hadlo tahriibka iyo waxyeeladiisa waxaa kaloo eh, la heli karaa dad nool oo la kulmay dhibaatooyinka tahriibka si ay khibradooda ula wadaagaan eh, eh, eh, dadka waddanka gudihiisa jooga intaba maaragtay e- e, waa looga faa'iidaysan karaa e, xarumaha waxbarasho e, sida jaamacadaha iyo maaragtay e, dugsiyada oo saddexa sare dalka haddii markino loo helo fursad idris maxay waalidiinta carruurtooda ugu warqabi laayihiin oo mar walba loogu tashkiiliyaa carruurta in la taariibiyo wallaahi eh, qofka hadduu qaangaaro mas-uuliyaddiisa isagaa iskale go-aankiisana isagaa iskale laakiin inkastoo aysan waalidka marka ay ka xun yihiin wiilkaaga waa tahriibay markii la dhaco Eh, runtii aad iyo aad ay waalidka dhibaato ugu soo gaartaa waxaa qaarkood xataa stroogan ku dhaca markii ilmahoodan la waa tahriibi liibi liibia lagu haystaa eh, mozambiga lagu haystaa intaa lagu haystaa markii la dhaco markan waxa waaye eh, waa waa runtii eh, dabeel hadda socoto waaye in lala dagaalamo waxaa la rabaa maamulka ama dowladda meeshaas joogta inay dadkaas soo qabato oo dadka tahriibinayo teeda kalena dhalinyaradana shaqo loo sameeyo aan maxaa lalehay aan ku baadaya haye barfisar hayow laba shay unbaa loo tahriibi karaa waxa weeye meel aad joogto markaad weysid tahriibka qofka meel uu ku noolaado oo naftiisa uu noolaan waayo oo amni daro iyo sidii burburkii markii inta ka dhacay loo wada yaacay oo dibadaha loo galay nafaa loo cararaya maanaha guri looma cararayn waxaa la arkayaa wiil baxay waxa dhan dadka khaldaya wuxuu yahay wiilashan ah, taariikhkii wadankii xararay ama niman uun tegey ayaa kuwii kale la soo hadlayo dheh waa meeshaan yurubaan tegey intaan tegey ama waa imaanaya wixiiyaa la arkaya marka ko waxa weeye eh, wacyigelin la-aanta hadda dowladda waxay samaysaa wacyigelin wacyigelin baa la sameeyaa dadka waa loo sheegaa dad waxaa jira dadka tahriibiya imaanlaawayaal ah meelo kala fiiri dadka waxaa lagu sameeyaa niman baa lasoo adeegsadaa soomaali ah tahriibiin waaye marka tahriibiyayaasha waxay isugu jiraan soomaali iyo ajnabi suudaan eh, ethoobiyan kenyaan soomaali eh, liibiyaan jinni intaasoo dhan a isugu jiro hataa hadda heer waxaa la gaaray wiilkaaga waa lo- niman baa dalaal aha u jooga waa waa la wadaya adoon shilin lagaa qaadin adoon waxba la weydiinin waa la- wiilkii unbaad weynaysaa asagoo afar kun shan kun lix kun oo dollar gashay wuxuu kaala soo hadlayaa eh, tripoli libya ayuu kaala soo hadlayaa wiilkii saa u weysanayd halow cawada nin baa kula soo hadlaya ninkaas ma taqaanaa ha wiilkayga waayo waa annaga ahayna lix kun oo dollar kusoo shub oo lagu keenay eh, xamar looga soo qaaday wiilka haddaa wareysatid aniga waa la iqaaday meeshaasaa la igeeyey arsadaa la imariyey suudaana la imariyey intaa la imariyey libiya la igeeyey masaraa la igeeyey libiya la igeeyey isagoo leh lacagtii aad shubaysaa markaas kadib ko iyo tahriib hadda waay adiga isagii waxba lagama weydiin haddayba ka dartay marka niman iman laawayaala oo dadka oo wiilasha ah, carruurta dhalinyarada soomaaliyeed tahriibiya ayaa jira nimankaas inay dowladda gacan bira ku qabato Eh, dowladaha dow- dowladda f- koonfur galbeed baa macal dowladda federaalka nimankaas in la qabto dadka wiilasha in loo sameeyo dhalinyarada loo sameeyo wacyigelin culimada iyo organisationada hay-adaha dowladda dhammaantood in dhalinyarada wacyigelin loo sameeyo la yidhahdo tahriibka loogu sheekeeyo dhibaatadiisa iyo wixiisa fawzi cabdinuur dhallinyarada la taariibinayo baydhabo ayaa laga wadaa marka waalidiinta iyo maamulka maxay uga warqabi laayihiin dhallinyaradan la taariibinayo walaa horta eh, nidaamkan tahriibiinta eh, waa nidaam si qarsoodi ah horta oo u shaqaynayo dadka wax tahriibinayana eh, badankooda waxaa waaye dad muuqdo maahan dad waxaa waaye qarsoon oo runtii eh, eh, nidaam qarsoodi ah ku shaqeeya waaye Eh, qaarkoodna waxaa jira inayn eh, eh, hay-adaha amniga iyo hay-adaha maarkino eh, eh, meelaha xuduudyada inay eh, laaluush iyo waxaas ku bixiyaan oo sidaas ay kaga gudbaan oo qaar ka mid a maaratan eh, hay-adaha amniga u fududeeya mararka qaarkood inay maaratan dadkaas ay tahriibaan marka eh, nidaamkana waxa uu iska yahay nidaam qarsoodi ah oo oo oo wadanka gudihiis ku dhex jiro aan la ogaan karin runtiina maarkan aan la dareemi karin eh, meesha ay wax ka socdaan Eh, dhalinyartana aysan sii sheegin mararka qaarkoodba waalidiinta waxaa laga yaabaa inay eh, arrimahaas qaarkood ay la socdaan oo ay u fududeeyaan qaar kalena inaysan ba ka warqabino qaarna waalidiintoodaba aan la tashanino runtii markii ay fursad helaan ay arkaan waalidiintooda inaysan la tashanaynin oo aan ka warqabin markay hel- fursad helaanna inay iskaga dhaqaaqaan marka nidaamkaba waxa waye nidaam guud ahaan ku dhisan nidaam qarsoodi ah oo runtii aan la ogaan karin qaar eh, sababo eh, qaarkoodna markan hay-adaha amniga xitaa badankooda aan la socon karin marka dad yaroo markan oo oo oo isku xiran ayaa nidaamka la socda nidaamkaasna nidaam runtii fashilintiisa sidna ay aada u fududahay sidna maaragtay ay aada u adag tahay in laga soo dhex saaro bulshada Eh, taasaa sababaysa maaragtay in nidaamkaas maaragtay oo uu sii shaqeeyo mar waliba
waxaan soo gaarnay gabagabada barnaamijka halka muxuu ku jiraa si tahriibka loo xakameeyo waxaan siinayaa idil waa in wasaaradda waxbarashada shaqada iyo shaqaalaha oo shaqada kula oo runtii ay guddi samaysa oo la la dagaalamayo oo corruptionkaas oo ay la shaqeeyaan dadka aqoon-yahanada ama bulshada qaybaheeda kala duwan oo rayidka ah. tusaale ahaan hadda wasaaradda caafimaadka oo kale markii la rabo inay barnaamij ay fuliso waxaa la rabaa guddi caafimaad in la sameeyo hay-ad walba guddi xataa waa loo sameyn karaa oo laga hortagaayo markaad imtixaan dadka ka qaadaysid xataa si baaral ah dadka inay soo fadhiistaan oo oo si cadaalad ah waxaad arkaysaa nin imtixaankii eh, geystay walaaqihiisi loo xareeyey aan maxaa la dhahay haba yaraatee aan aan dib loogu yeeraynin Eh, ay iska qoran yihiinba dadkii oo shaqadaas tegi lahaa waxyaalahaas waxaa ka hortegi kara maamulka markaas meesha jira ama degmo ha ahaato ama gobol ha ahaato ama maxaa la dhahay maamulka koonfur galbeed ha ahaato ama maamul kasta oo gobolada soomaaliya ka jira ha ahaato waxa waa in lala dagaalamo waaye eh, musuq maasuqaas haddaan lala dagaalamin arrintan waa sii dheeraanaysa haye brofesor hayo halka muxuu ku jiraa xalka iclaam waay marka hore dadka in la wacyigeliyo dhalinyarada boqolkiiba eh, waxba ma fahamsana waa da- dhalinyaro yar oo muraahiqiin ah oo hadda labaatan jiro ah oo hadda soo kacay oo xubu dunyada ku cusub tahay marka gabadha uu iska jecel yahay ma ma gabadhan waxuu ku aroosta male haddee inaad tahriibto soo ama dhimo ama gabadhan wax usoo hel waxaas eh, ilmaha iska dhaadhiciyaan waxaasay la baxayaan waa in laga wacyigeliyaa kow waxa wacyigelinaya gurigu kasoo bilowda waalidka kow iskuulka labo masaajidka saddex meelaha ilmaha ay ku xiran yihiin in laga wacyigeliyo dowladdana inay fududayso si kastoo ilmahaas wacyigelintooda loo samayn karo wasaaradda iclaamka wasaaradda awqaafta arrimaha diinta wasaaradda dhalinyarada isboortiga wasaaradaha yacni khaas dhalinyarada la shaqeeya waa inay wacyigeliyaan oo loo sameeyo urur tiam wacyigelina oo ururka dhalinyarada gobolka ba- eh, koonfur galbeed ururka dhalinyarada degmada baydhabo ururadaas oo yacni dhalinyarada in loo hogaamiyo eh, loo adeejiyo oo dhalinyarada la wacyigeliyo waalidiinta ugu horeeya inay gacan bira waali ilmahooda ku qabtaan ay ay la socdaan ka waran haddii cunuga cawada soo dhaxo waalid waxaa jira cunugiisa saacad aan beeldare noqon karin wariyaa ma yimid maya masaajidka waa kaa waaya xaggee ku tukatay jaamc iskoolka ma ka timid haa seexo ma galabta cashar aad masaajidka aad maqribka ayaan kaa waayin cisho ayaan masaajid kaa waayin subax salaad subaxna keen aan soo tukane ninkaas inuu tahriibo abadan lagama yaabo laakiin waalid ninkii xalay habeen hore xagee ku dhac maba arkine wuu joogay laakiin xalay ma arkin hooyadana tiraahdo meel uu kusoo dhaxayna aan loogeyn waa kaas waa kaa tahriiba kan tahriiba kow tahriibka waxa ku qasba waa waalidkiis war waalid fiican haddaa tahay cunugaaga tahriibi maayo laakiin cunuga tahriibow waalidkiisa boqolkiiba sagaashan waxay ka timaadaa waalidka marka waalidow waxaad yeeshaa caruurta badda ha ku dhammaynine tarbiyadooda toosiya caruurta badda ha ku dhammaynine iyo dhibaatada eh caruurta gacan bida ku qabta oo diinta iyo danawiga labadaba ku hoga fawzi cabdinuur halka muxuu ku jiraa si loo xakameeyo tahriibka wallahi xalka horta wuxuu ku jiraa halista oo maarkino arrintan ay leedahay in horta eh, bulshada lagu baraarujiyo oo run ahaantii naf iyo maalba ay meesha ku baxayso runtiina burbur eh, iyo khasaare eh, maaragtay eh, eh, qoysna ay ku imaan karto iyo mid guud ahaanba eh, dhalinyartii waddankan wax u qaban lahayd dhammaantooda inay safraan oo tahriibaan runtii awooddii iyo iyo maaragtay eh, eh, kalsoo awooddii iyo waxqabadkii dowladnimoba meesha meesha maarkan oo ay kusii yaraato marka runtii waxaan dhihi lahaa in maarkan arrintaas xoog la iska saaro oo oo oo la dagaalan weyn lala galo oo runtii eh, sida aqoon darrida eh, la dagaalan loola galo Eh, runtiina arrintaas ay noqoto arrin maaragtay bulshada dhan ay u kacdo meelaha maaragtay arrimahaas ka socdaanna in heedaha amniga iyo dowladdaba ay iska kaashadaan sidii arrintaas eh, loo soo afjari lahaa eh, eh, runtiina ay u noqon lahayn dhalinyarta dhalinyaro eh, ku aamin qabo waddankooda inay joogaan ka shaqaystaan eh, kuna helaan waxay u baahan yihiin ku helaan dowladdana waxaan ugu baaqi lahaa inay abuurto fursado shaqo oo runtii dhalinyartaas maaragtay oo shaqooyin yaryar oo gacmaha laga qabto iyo kuwo dadka xirfadlayaasha aqoonta leh ee loo diyaariyay inay maarkin oo runtii ay ay abuuraan taasoo iyadana maarkin oo nidaamka oo shaqaalaysiintana la hagaajiyo oo dhalinyartan maaragtay ee tahriibaysana arrimaha ugu waaweyn oo in maarkin cadaalad xumada iyo shaqaalaysiinta ee ka socota deegaanada soomaaliyeed oo dhan in arrintaas la hagaajiyo oo si bulshadan ay ugu kalsoonaato in deegaanadooda ay ka shaqaystaan kuna nagaadaan guud ahaan barnaamijka faaqidaada toddobaadka intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa waxaa igala qayb galay idris cabdidakhtar oo ka mid ahaa baarlamaankii sagaalaad ee dalka brofesor maxamed sheekh cali xayow oo isaguna ah la taliyaha madaxweynaha koonfur galbeed arrimaha warbaahinta iyo fawzi cabdinuur oo ka mid ah aqoon-yahanada koonfur galbeed aniga iyo martida waxaan idinkaga tegaynaa ismaqal dambe oo xiise leh ramadaan kariim
mahadsaneed catoosh markana maraykanka madaxweynaha ukraine valadimir zelenski ayaa lagu wadaa inuu jimcada maanta ah la kulmo madaxweynaha maraykanka donald trump si uu u siixo heshiis muhiim ah oo dhanka macdanta ah xilli xukuumadda kiev ay ka shaqaynayso sidii ay dib ugu heli lahayd taageerada maraykanka heshiiskan macdanta oo laga wada xaajooday maalmihii lasoo dhaafay ayaa wuxuu maraykanka u ogolaanayaa hantida macdanta ah ee ay qaniga ku tahay ukraine laakiin kuma jiro damaanadqaadka amniga maraykanka taasoo niyadjab ku ah ukraine marka uu seexo zeleniska heshiiskan wuxuu washington siinayaa xaqa ay u leedahay inay dib u soo ceshato magdhowga qaar ka mida balaayiin dollar oo qarashaadka hubka maraykanka ee kiyef uu geeyey iyadoo loo marayo sanduuqa maalgashiga dib u dhiska ee ku xiran iibka macdanta dhulka naadirka ku ah ee ukraine madaxweyne donald trump ayaa kulankii u horreeyey ee gulihiisa wasiirada uu isugu yeeray arbacadii ka sheegay in zeleniski uu iman doono aqalka cad si uu u siixo heshiiska islamarkaana ay uga hadlaan xaaladda dagaalka u dhexeeya ukraine iyo ruushka ukraine waxay rajaynaysaa in heshiiskan uu ku dhiirigeliyo trump inuu taageero dadaalada kiyef ay ku doonayso inay dib ugu soo ceshato dhulka uu ruushka ka qabsaday heshiiska ayaa sidoo kale kasban karaa taageerada xisbiga jamhuuriga ee xubnaha golaha kongareska si ay u helaan wareeg cusub oo gargaar ah oo loo fidiyo dalka dagaaladu ay ragaadiyeen labada hogaamiye ayaa hadallo isku tuurtuur ah hawada isu marinayay toddobaadadii lasoo dhaafay madaxweyne donald trump ayaa ku dhaleeceeyey zeleniski sida uu dagaalka u maamulay isagoo ku tilmaamay kelgii taliye wuxuu ku booriyey inuu oggolaado heshiiska macdanta ee la filayo in goordhow oo maanta ah la siixo laakiin intii lagu guda jiray shirkii jaraa'id ee khamiistii shalay ay wadajirka u qabteen ra-iisul wasaaraha britain ket stemer oo booqasho ku jooga washington ayuu trump isweydiiyey inuu hadalkaasi sheegay wuxuuna yidhi ma rumaysan karo inaan sidaasi idhi heshiiskan ayuu ku tilmaamay mid hanti badan u keenaya maraykanka laakiinse uu hadda hadafkiisa koowaad yahay soo afjaridda dagaalka trump ayaa sidoo kale xusay inuu rajaynayo inuu la kulmo zeleniski wuxuu ku ammaanay ciidamada ukraine geesinimadooda wuxuu sheegay inay aada uga shaqaynayaan sidii dagaalka loo soo afjari lahaa isagoo yidhi waxaan u malaynayaa inaan samaynay horumar badan waxaana u malaynayaa inuu si dhaqsaha u socdo horumarkaasi ka hor siixa heshiiska macdanta ee maanta madaxweyne valadimir zeleniski wuxuu dhinaciisa sheegay inuu rajaynayo inuu maraykanka kala hadlo haddii uu maraykanka qorsheynayo inuu joojiyo kaalmada militari ee uu siiyo ukraine iyo haddii ay taasi dhacdana in kiyef ay si toos ah hubka uga iibsan karto maraykanka waxaa kaloo uu sheegay inuu doonayo inuu ogaado in ukraine ay u isticmaali karto hantida ruushka ee la xihiray iibsashada hubka iyo haddii washington ay qorsheynayso inay ka qaado cunaqabataynta moscow maraykanka ayaa ukraine u diray hub ku kacaya in ka badan boqol bilyan oo dollar si uu ugu taageero dagaalka ay kula jirto ruushka hubkaas iyo rasaastaas ayaa kiyef la siiyey intii uu aqalka cad maamulayay madaxweynihii hore ee maraykanka jo biden trump ayaase hadda doonaya in heshiiska macdanta uu maraykanka ugu soo celiyo hanti badan oo ukraine lagu maalgeliyey markana kanada xisbiga muxaafidka p c ayaa ku guulaystay doorashada gobolka ontario ee dalka kanada oo xalay lasoo gebagabeeyey maxamed firin oo ka mid ah dhallinyarada soomaalida ee ku koray dalkaasi ayaa ka mid noqday musharaxiintii ka tirsanaa xisbigaasi ee guulaystay wariyaheenna dalka kanada xuseen nuur xaaji ayuuna u waramay
maxamed firin waa markii ugu horreysay oo uu u tartamo kursi xildhibaannimo balse wuxuu la taliyo gaar ah oo arrimaha sinaanta iyo fursad abuurista bulshada u ahaa madaxa gobolka ontario dagford wuxuu la tartamay faysal xasan oo soomaali kale ah horeyna xildhibaan uga noqday xaafadda york south western isagoo ka tirsan xisbiga n d p iyo daniel de gorgeo oo ka socday xisbiga liberaalka maxamed firin ayaa helay koob iyo toban kun boqol saddex iyo afartan cod ama shan iyo soddon dhibic laba boqolkiiba halka de gorgio oo ku xigay uu helay toban kun sagaal boqol sagaal iyo sagaashan cod ama afar iyo soddon dhibic toddoba boqolkiiba halka faysal xasan oo galay kaalinta saddexaad uu helay siddeed kun boqol iyo kow cod oo u dhiganta shan iyo labaatan dhibic lix boqolkiiba saare jaamac liibaan xasan iyo ismaaciil maxamed oo dhammaantood soomaali ah oo ka tartamayey magaalooyinka hamilton kitchener iyo humber river black greek oo toronto ka tirsan ayaanay u suuragelin inay ka mid noqdaan baarlamanka afar iyo afartanaad ee gobolka ontario maxamed xasan oo la taliyo sare arrimaha sharciga iyo siyaasadda u ah wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee dowladda gobolka manitoba ee dalkan kanada balse degan magaalada toronto ayaa natiijada kadib weydiiyey waxa ay soomaalidu uga dhigan tahay guusha maxamed firin runtii waxay uga dhigan tahay arrin aad u wanaagsan weeye oo matalaada dabcan dadka soomaalida xaafadda sidaa sheegtay waxay ka yihiin majority ama dad aad uga muuqda hadday noqon lahayd ganacsiyadooda masaajidadooda iyo iskuuladaba ee soomaalidu populationka ugu badan ku nool xaafadaas weeye waxaana ugu dambeysay afar sano xilligii teramkii hore uu faysal xasan uu ahaa xildhibaanka laga soo doorto xaafadaas marka doorashada ninka dhalinyarada ee maxamed frin runtii waxay ka dhigan tahay in soomaalidu soo ceshatay kursigaas waana arrin fiican markan xisbul xaakimka maadaama uu ka soo jeedo ninkan dhalinyarada ah ee maxamed frin waxaa laga yaabaa de inuu maadaama dowladdiina ay maaragtay gacanta ku hayaan in uu dhanka mashaariicda iyo horumarinta iyo xisbi de xaafad uu maaragtay ay ku tartamaan xisbiga talada ayuu ku xisaabtamay noqon doontaa lagana yaabay inuu dabcan golaha wasiirada kasoo dhex muuqdo marka runtii waxaa la oran karaa soomaalida marka dhankaa la ego xaafadaas xilliga ugu fiicnayd bay joogtaa hadda axmed cabdi wuxuu ka mid yahay dhalinyarada soomaalida ah ee degan magaalada toronto gaar ahaan xaafadda york south weston wuxuu iga warramay muhiimadda dhalinyarada ku dhashay ama ku koray dalkan ay u leedahay inay arkaan qof dhalinyaro ah oo ku matela baarlamanka gobolka ee queens park wallaahi soomaalida waxay maaragtay oga dhigan tahay arrin guul ah oo usoo hoyatay waayo tusaale ayuu u noqonaya dhalinyaro fara badan oo markii hore wadankan maaragtay rajo weyn aan kasii lahayn oo wadankanna ku dhalatay oo wax ka barteen marka maadaama uu maaragtay xisbigan hadda uu guuleystay oo wiilkan wiil waxbarasho meeshan ku qaatay oo ku koray yahay tusaale weyn ay u noqonaysaa tan kale dadkii hore oo waagi hore lasoo dooran jiray ama xisbiyo kale ha ku imaadaan ama doorasho si kale ha ku helaanba waa dad adiga usoo guuray wadankan iyagoo xoogahoo maaragtay da' weyn ah laakiin wiilkan wuxuu tusaale u noqonayaa dadka dhalinyarada halkan ku dhasheen oo maaragtay ku koreen maxamed xasan ayaan mar kale weydiiyey waxa maxamed firin uu ka qaban karo dhibaatooyinka haysta dhalinyarada xaafadda uu matalo ee york south weston iyadoo israsaaseyn arbacadii ka dhacday xaafaddaasi lagu dhaawacay wiil soomaali ah dhibaatooyinka waxyaalo badan baa sabab u ah oo dabcan aa isleeyahay socio economic issues badan oo jira inuu wax ka qaban doono ayaa la filaya runtii maxamed frin backgroundkiisa markaa eegtid ninka premierka ah dagford ayuu wuxuu kala talinayay arrimaha dhalinyarada iyo maaragtay in opportunities iyo fursado siman loo helo runtii saa sheegtay waa nin garanaya dhibaatooyinka waxa dadka dhalinyarada haysta oo isaga laftigiisu nin dhalinyara weeye marka waxaan isleeyahay wuxuu haystaa toolska ugu fiicnaa wax kaga qaban laha arrinta laakiin political will ama rabitaanka dagford ayay waxuba ku xirnaan doontaa balse waa nin u warhaya una toog haya dhibaatadu meesha ay ka jirto xisbiga b c ee muxaafidka ah ayaa helay siddeetan kursi halka ay ku filnayd saddex iyo lixdan kursi oo ka mid ah boqol afar iyo labaatanka kursi si ay u noqdaan dowlad haysataa aqlabiyad baarlamaan n d p ayaa xajistay xisbiga mucaaradka rasmiga ah ee gobolka oo ay horey u ahaayeen maxamed firin iyo faysal xasan oo aan xiriir la sameeyey kadib markii lagu dhawaaqay natiijada ayaanay ii suuragelin inaan helo xuseen nuur xaaji v o a toronto
mahadsanid xuseen dhegaystayaal idaacaddeenii fiidnimona waa naga intaa tan idaacaddeenna kalena waxaan idinkaga tegaynaa nabi ammaankaasi dhegeyna kusoo dhacaya